galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa maalin khamiis ah bisha janawari ee sanadka kana waa saddex iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com afrikada bari saacaddu waa afarta galabnimo magaalada washington d c na waa sideedda aroornimo waxaa idaacadda idin daadihinaya anigoo ah caasho ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhiga v o ed oo toddobaadkan ku saabsan xilka qaadistii xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dhowaan lagu sameeyey eedaha la xidhiira guddigaasi iyo waxa laga yeelayo go'aanadii ay horey u gaareen kursigaas cqob markii aanu isaga laftiisa ayaamo koogan haynay prime ministerka aniga toos ila soo hadlay wuxuui kursigaas waa in la celiya
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan banaanbax lagu waday in maanta uu ka dhaco magaalada muqdisho barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka dowladda maali ayaa arbacadii ku cambaaraysay faransiiska diyaarad militari oo ka soo duushay ivory coast toddobaadkan bayaan uu soo saaray afhayeenka dowladda konolel cabdulaahi mayge ayaa ku tilmaamay duulimaadka talaadadii ka yimid abijaan kuna socday magaalada gaayo ee dalka maali xadgudub cad oo hawadeeda ah sida hadalka loo dhigay maayiga ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyey diyaaradda militariga faransiiska in ay demisay xiriirkii ay la lahayd maamulka duulista ee maali waxa uu ku hanjabay cawaaqibka arrintan ka dhalan kara haddii ay dhacdadan soo noqoto isagoo sheegay in dowladda maali sida hadalka loo dhigay ay diidi doonto wax kasta oo mas-uuliyad ah oo la xiriira khataraha ay soo bandhigi karaan dambiilayaasha ku kaca dhaqamadan sarkaal ka tirsan ciidamada faransiiska oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa beeniyey sheegashada isagoo sheegay in dhammaan nidaamka la ixtiraamay maamulka maalina uu ogolaaday duulimaadka militariga faransiiska ayaa waxay saldhig ku leeyihiin magaalada gayo sida si ay maali uga caawiyaan la dagaalanka kooxaha islaamiyiinta ah ee ka soo horjeeda kadib markii ay si tartiib tartiiba uu ciidamadiisa ugala baxay saldhigyada kale ee ku yaala waqooyiga dalka maali xogayaha guud ee neto ayaa sheegay in uu soo jeediyey fikradda ah kulamo xiriir ah oo lala yeesho ruushka kaasoo codsaday in la siiyo waqti uu ku soo celiyo jawaab isbahaysiga neto waxay diyaar u yihiin inay wadahadal la yeeshaan ruushka laakiin kama tanaasuli doono mabaadi'da asaasiga ah ma u tanaasuli doono madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee waddan kasta oo yurub ah stomberg ayaa hadalkaasi magaalada bruseles ugu sheegay saxafiyiinta ruushku waxa uu raadsaday damaanad amni sida kabixitaanka ciidamada neto iyo agabka militariga ee dalalka xuduudda la leh ruushka iyo in la xadido ballaarinta soddonka xubnood ee isbahaysiga neto waxa ay sidoo kale beenisay inay qorsheynayso in ay weerarto ukrain wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa waxauu arbacadii u sheegay warfidiyeenada in wadahadaladii ay la yeesheen neto ay ahaayeen kuwo qoto dheer oo wax ku ool ah balse waxa uu sheegay in ruushka aanu si dhaba u tixgelinaynin neto inay tahay isbahaysi difaac oo aan khatar ku ahayn ruushka dhanka kale madaxweynaha ukrain ayaa waxa uu soo jeediyey shir madaxeed cusub oo caawimi karaa in lagu soo afjaro xiisadda maraykanka ayaa waxa uu soo jeediyey cunaqabatayn caalami ah oo dheeri ah oo ka dhan ah kuuriyada waqooyi taas oo qayb ka ah dalalka waa dadaalka ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda pyongyang kadib tijaabadeedii hubka nukliyeerka ee gantaaladii ugu dambeeyey maraykanka ayaa arbacadii xoojiyey cunaqabatayntiisa ka dhanka ah kuuriyada waqooyi isagoo magacaabay shan qof oo kuuriyada waqooyi ah oo uu ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin agabka iyo walxaha barnaamijka hubka nukliyeerka ee pyongyang tallaabooyinkaasi waxaa ugu sarreeya in maraykanku uu doonayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo rogo cunuqabatayn xoogan sida ay twitter-ka ay ku soo bandhigteen linda thomas greenfield oo ah danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay mana aanay bixinin wax tafaasiil dheeri ah oo intaasi dhaafsiisan mar kale galab wanaagsan ah meel kastoo aad naga maqlaysaan aan ku horeynay magaalada muqdisho waxaa dib loo dhigay muddo aan la cayimin banaanbax weyn oo maalmihii lasoo dhaafay la hadalhayay oo lagu taageeri lahaa ra-iisul wasaare roble iyo dadaaladiisa ku aadan dhammaystirka doorashada soomaaliya kaasoo dhici lahaa maanta oo khamiisa waryaha v o eda magaalada muqdisho seenib abuukar maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay banaanbaxa oo maalmihii lasoo dhaafay qabanqaabadiisa si xowli ah looga dareemayay gudaha magaalada muqdisho kaasoo lagu taageerayay dadaalada ra-iisul wasaare rooble iyo go-aanada uu ka qaatay doorashada soomaaliya ayaa dib loo dhigay muddo aan la cayimin odayaasha dhaqanka uu horkacayay ugaas maxamuud cali ugaas ayaa ku guulaystay dadaalas ay saacadihii lasoo dhaafay wadeen isagoo gogol u dhigay dhinacyadii ku lugta lahaa qabanqaabada banaanbaxa si aanay magaalada qalalaaso ka dhasha banaanbaxa uga dhicin kulan dhex maray guddiga qabanqaabada iyo odayaasha dhaqanka waxay ugu dambeyntii ugu dhawaaqeen in la baajiyey banaanbixii maanta dhici lahaa hase yeeshee labada dhinac ayaa ku ballamay in maalinta axadda dib loo kulmo si ay uga wada hadlaan xilliga la qabanayo dibadbaxa banaanbaxa baaqday ee maanta lagu waday in uu ka dhaco muqdisho ayaa waxaa horay digniin uga soo saaray maamulka gobolka banaadir oo sheegay in aan la qaban karin wax banaanbax ah oo uusan maamulka ka warqabin hase yeeshee waxaa fasaxay banaanbaxa baaqday wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya dhinaca kale qoraal ka soo baxay midowda musharaxiinta ayaa lagu cambaareeyey mowqifka guddoomiyaha gobolka banaadir uu ka istaagay banaanbaxa la doonayay in uu maanta ka dhaco magaalada muqdisho golaha midowda musharaxiinta ayaa sidoo kale ugu mahadceliyey golaha bulshada gobolka banaadir aqbalitaankooda ku aadan codsigii uga yimid odayaasha dhaqanka muqdisho ee ahaa in dib loo dhigo banaanbaxa la qaban lahaa maanta oo khamiis ah xaaladda muqdisho ayaa degan walow aad loo hadalhayo banaanbaxa la qorsheynayo iyo sidoo kale khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kala aragto duwanaanshaha uu sababay saynab abuukar v o a muqdisho
mahadsanid saynab haatanna somalilan maamulka somalilan ayaa ku dhawaaqay in gobolada somalilan ay ka jirto abaar saameyn ku yeelatay dad ka badan siddeed boqol oo kun oo qof faahfaahinta warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha somalilan ayaa u sheegay warbaahinta in abaartu ay u badan tahay saddex gobol oo bariga somalilana iyo xeebta gobolka awda isagoo faahfaahin dheeraada ka bixiyey saamaynta ay yeelanayso waxaa maray madoon ah in dalka ay ka jirto xaalad abaareed haddaba iyadoo lagu salaynayo warbixinta hordhaca ah ee nadfor hay-adda nadfor ama hay-adda maaraynta aafooyinka dabiiciga ee la xidhiidha xaaladda abaarta waxaa fadhigii saddex isdeetanaada golaha wasiirada jamhuuriyadda uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi abdi magacaabay guddiga gurmadka abaarta oo ka howlgashay qiimaynta xaaladda iyo dejinta qorshaha lagaga jawaabayo abaarta madaxweyne ku-xigeenka somalilan waxa uu sheegay in dad ka badan siddeed boqol oo kun oo qof ay abaartu haatan saamaysay islamarkaana la filayo in dhowrka bilood ee soo socda ay saamayn doonto ilaa milyan iyo laba boqol oo kun oo qof qiimayntan lagu sameeyey waxyeelada abaarta waxay si toos ah u saamaysay dad gaadhaya siddeed boqol iyo toban kun ootaas oo u baahan kaalmo degdega sida biyo cunno caafimaad ilaa ina milyan iyo laba boqol oo kun oo qof saamayso iyo la filay afartan bilood soo socda haddaba si wax looga qabto xaaladani waxay xukuumadda u qoodaysa kharash dhan saddex milyan oo doolar loogu talagalay raashinka iyo biyaha dayactirka ceelasha iyo wixii lamida iyo caafimaadka wixii lamida hawsha wax laga qabto madaxweyne ku-xigeenka somalilan ahna guddoomiyaha guddiga abaaraha heer qaran ee somalilan ayaa baaq u diray hay-adaha caalamiga ah ururada waddaniga ah beesha caalamka iyo ganacsatada somalilan gebagabadiina madaxweyne ku-xigeenka somalilan waxa uu sheegay in sabtida soo socota ay xukuumaddu bilaabi doonto gargaarka ugu horreeya oo loo fidinayo in ka badan toban kun oo qof oo loo qaymin doono raashinku iyo tallaabooyin kale oo la xidhiidha qaybinta biyaha khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
soomaalida qaxootiga ku ah dalka jermani ayaa dhigay banaanbax ay kaga cabanayaan tallaabooyin ay dowladda jermani ku sheegtay inaysan aqoonsanayn wax kasta oo dukumenti ah oo dadka ay ku caddaynayaan soomaalinimadooda kuwaasoo soo baxay wixii ka dambeeyey sanadkii kii safaaradda soomaaliya ayaa iyadana waxa ay sheegtay inay arrimahaasi ay wax ka jiraan balse ay wax ka qabtaan markii la soo gaarsiiyo waxaa warbixintan ka diyaariyey arrintaasi wariyaha v o e-da cabdulqaadir maxamed cabdulle samakaab
banaanbaxa ay soomaalida dhigeen ayaa ka dhacay magaalada meys ee galbeedka jermani iyadoo dadkii ka qaybgala ay sheegeen inay ku adkaatay in dowladda jermani ay u caddeeyaan soomaalinimadooda kadib markii ay tilmaameen in laga diiday caddeyn walbo ay ka soo qaateen dowladihii soomaaliya wixii ka dambeeyey kii sida ay sheegeen mid ka mid a howlwadeennada ururada ka shaqeeya arrimaha qaxootiga arrinkan ayaa waxaa ka dhalan kara in caruurta ku dhalata dalkaasi ay adkaato in diiwaanka loo geliyo magaca aabihii dhalay maxamed cabdulaahi faarax oo ka mid a howlwadeennada ururka seka oo dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga oo ku nool dalka jermani ayaa v o e-da uga warramay waxaa dadkaasi ay ka bannaanbaxayeen iyo dhibaatooyinka haysta dadkan waxay ka mudaharaadayeen dhibaatooyin ka haysta aqoonsiga soomaaliga oo wadankan jarmalku wixii ka dameeyey markay dhacday dowladda soomaaliya oo ah dii dukumentiyadii soo baxay uusan aqoonsanayn waxyaalaha intaas dheer oo dhibaatooyinka marka ay ka imaanayso aqoonsi la-aantaas waxaa ka mid ah dadkii tusaale ahaan wadankan hadduu ilmo kuugu dhasho ilmihii waxaa kugu adkaanaysa in ilmihii magacaaga lagugu qoro oo lagugu diiwaangeliyo maadaama aysan dhalashadaadii caddayn shuruucda jarmalkuna ay dhigayso qofka markii ilma lagu diiwaangelinayo in dhalashadiisu caddahay ama wadanka uu kasoo jeeda ay caddahay marka taasoo kalea kamida waxaa ka mid a familadii wadankan wuxuu leeyahay nidaam canshuureed oo kala duwan familka iyo qofka tusaale ahaan keligiisa ama singalka isku si looma canshuuro familku waxay leeyihiin waxa la yidhahdo shtoya classadry ama system canshuureed oo lamber saddex la yidhaahdo systemka canshuureed marka waa system jaban oo familka u jaban maadaama familkii laga rabo aabihii inuu familkii oo dhan uu duruuftoodii dabiro sidaa darteed canshuuri baa lagu canshuuraa marka soomaalida taasoo kale uma suurta gasho maadaama aysan dhalashadeedii iyo dee guurkoodii nikaaxoodii aan la aqoonsanayn oo dukumentiyadii soomaaliga aan la aqoonsanayn waxaa intaa dheer oo intaa kasii daran qofkii inuu codsado dhalashadii wadanka dhalashadii wadankana qodob ugu muhiimsan oo ku xiran oo shuruudaha ku xiran kamid waxa waaye qofka inay dhalashadiisu caddahay oo ah inay soomaalinimadaadu caddahay taasna wadankana ma aqoonsana dadki waxaa u diiwaan gashan waxaa adigu noo sheegatay baan kuu qornay
dhinaca kale safaaradda soomaaliya ee dalka jerman oo ka jawaabtay arrimahaasi ayaa sheegtay inay wax ka jiraan dhibaatooyinka ay dadka ka cabanayaan balse iyaga markii la soo gaarsiiyey ay ka daba tagaan waxna ay ka qabtaan danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka germany maxamed maxamuud tifow ayaana sidaasi v o e u sheegay inay dhibaato la kulmaan waa run laakiin markayna soo gaarto isla markiiba waxaan gaarsiinaa dowladda ayaan gaarsiinaa khaasatan muxuu ahaa wasaaradda arrimaha dibadda dowladda jarmalka gobol kastaba xildhibaan ayuu ku leeyahay baarlamaanka oo xafiis ayaa u furan oo wixii cabashaha ee jira loo loo gudbiyo khaasatan diblomaasiyiinta arrimahaas oo kale wixii siyaasada waa gooni arrimaha dibadda ayaan kala xiriirnaa laakiin wixii gobollo ku saabsan ama gobolkii qolada ay khusayso dhibkaas ayaan u gudbinaa haddii ay taasi dhici weysana waxaan u gudbinaa qolada joogta baarlamaanka marka arrimo fara badanaa jiray oo inta aan ku ku koobnayn oo waxay isku dayeen xataa inay baasaboorada yidhaahdaan ma ogolin mana yeelayno taasi muxuu ahaa waxaan idhi haddaadan baasaboorkii soomaalida aadan ogolayn aadan ixtiraafsanayn aloona safaaradiina ma ixtiraafsanadiin sidaas dareentaad runta aysu sheegno
laakiin safir hadalkaaga waxaa ku jirta in baasaboor iyo aqoonsiyo ka soo baxay ee dowladda soomaaliya ay diidaan marka maxaa keenay in dowladda jarmalka ay diido dukumentiyo ka soo baxay ee dowladda soomaaliya oo halkaasi safaarad ku leh wallaahi taasi hadalkaas horta hadalkaas waa jiraa laakiin firi saa hore kugu sheegay baniaadanka isku mid maaha baniaadanka isku mid maaha arrimahaas markayna soo gaaraan toos anigii qunsulka waxaa u tagnaa hay-adaha qaabishan ayaan toos ugu tagnaa maalin kasta ama bil kasta ayagaa noo yimaado oo wixii dhibaato a jira naga waraysta annagana aan warkaas siino marka warqadahaas warqadahaasi way dhacdaa oo mid muxuu ahaa aan beenka sheegi karna ma aha dad fara badan oo ka cabanaya way jiraan laakiin hadda waayihii ugu dambeeyey arrimahaas horta ma jiraan
sannadihii u dambeeyey soomaali badan oo qaxooti ah ayaa ku qulqulayay dalka jermani kuwaas oo qaarkood sharciyo ka waayey dalalka kale ee ku jira midooda yurub marka laga soo tago habkay ula dhaqmayso dowladda jermani ee cabashada ay ka muujinayaan ayaa maxamed cabdulaahi aan weydiiyey haddii ay jiraan meelo kale oo ay gacan ka helayaan dadkaasi qaxootiga ah waxaa jira hay-ado soomaaliya waxaa jira oo anagu hay-adeedu ay ka mid tahay oo hay-adda somaali european corporation ay ka mid tahay oo dadka soomaalida duruufaha noocaas oo arrimaha social ka haysta arrimaha warqadaha ka haysta isku daya inay ka caawiyaan laakiin waxaa anaga laftigeeda in badan oo ka mida naxiraya shuruucdii iyo nidaamkii waddanka oo sidaa u degan
dhibaatada haysata qaxootiga soomaalida ayaan ku koobnayn oo keliya dalka jermani waxaana jira dalal badan oo caalamka ku yaala oo ay ku dhibaataysan yihiin soomaali fara badan
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle samakaaba warbixintaasi isugu kasoo dabreda halkana kasoo jeedinayey halkule aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o eed oo toddobaadkan ku saabsan xilka qaadistii xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dhowaan lagu sameeyey eedaha la xiriira guddigaasi iyo waxa laga yeelayo go'aanadii ay hore u gaareen waxaa barnaamijka soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
magaalada muqdisho waxaa dhowaan ku soo gabagaboobay kulan ay lahaayeen madaxda madasha wada tashiga qaran kulankaasi oo ahaa mid si weyn loo sugaayay natiijada kasoo baxaysa ayaa waxaa ugu weynaa qodobadii laysku afgartay in doorashada aqalka hoose lasoo gabagabeeyo shan iyo labaatanka bisha februari ee soo socota kulankan ayaanan soo hadal qaadin waxaa laga yeelayay xubnaha guddiyadii doorashada ee heer federaal iyo xalinta khilaafaadka doorashada ee dhowaan shaqada laga qaaday iyadoo loo soo jeediyay eeda ku aadan in aysan dhexdhexaad ahayn barnaamijka bandhiga v o a waxaanu ku eegeynaa eedaha guddigaasi xilka qaadistoodii iyo waxaa laga yeelayo go-aamadii ay hore u gaareen xubno kamida guddiga doorashada heer federaal ayaa sheegay in xilka ay ka qaadeen gudoomiyihii guddigaasi maxamed xasan ciro wuxuuna gudoomiyuhu hadda aaminsan yahay in taasi ay sabab u ahayd faragelin banaanka uga timid guddiga uu madaxda u ahaa oo ah mid siyaasadeed inkastoo aanu cidno magac dhabin
horta anaga mar walba waxaa iga daran khilaafka guddiga wax walba waxyaabuhu hadday gacan siyaasadeed oo dibadda ah ay ka madax banaan tahay guddiga dhexdiisa wixii ka jira waa waxaan anagu xallaysan karo laakiin markay gacmuhu ay bannaanka ka yihiin oo guddiyada ay bannaanka uga yimaadaan faragelin ama lagu kala qaybinayo ama lagu kala dhantaalayo midnimadiisa waa waxyaabaha dhibta keena marka mar walba kollay guddiga iyagu iyagaa tashanaya waxana waa iska xallinaynaa in un waddankana aysan dhibaato noqon oo annagu aanan caqabad ku noqon waddanka taas unba annaga had go-aanka iyagu yahay aan kana shaqaynaynaa taas marka muhiimaddu maaha wixii dhacay sharciyan ma ahayn sharci oo guddiga dastuurkiisu wuxuu qabaa xeerkiisu toddobiyo toban xubnood oo ka mida shan iyo labaatanka qof ayaa ah kuwa rasmiga ah ee xilka ka qaadi kara guddoomiyaha marka saasna wax umay dhicin marka laakiin dee kala qaybsanaana way jirtaa oo ma dafiri karo waajibna waa naga iga saaranya aniga guddoomiye ahaan in guddigii laysku wado la mideeyo waayo xaaladan waddanka iyo dadka ku jiraanba muhiim nooma aha inaan kala qaybsanaano marka taasna aniga inaan guddoomiye ahay iyo in xil layga qaaday iyo muhiimadeedu ma ahane waa in shan iyo labaatanka xubnood ay midaysan yihiin oo meel u socdaan oo waddankan meesha uu marayo ay ka gudbiyaan taas unbaana aniga ajendahayga marka waxaa sheegtay inay jirto gacan banaanka ah oo siyaasadeed oo idiin imaanaysa maxay tahay gacantaasi maxayse tahay ujeedada aa isleedaha waa ka leeyihiin
wallaahi iyagay ku canaan lahayd in la weydiiyo waayo dee guddiga waxa uun kala qaybinayaa waa wax banaanka uga yimi maaha wax gudaha ah gudigu intaa un wuxuu ku dadaalayay inuu ka shaqeeyo saad og tahayna markii la magacaabay guddigu waa xubno un magacaabis ku yimi bay ahayd dhismo badan baa galay hawl badan baa gashay hadda waa hay-ad qaran oo taagan oo wax qabanaysa duruufaha lagu jirana waanu og tahay marka waddankana dee si u kala qaybsan yahay waad ogtahay galaftigaagu lagama sheekayn karo guddiyaduna waa meelaha ugu nugul ee qaybsanaantaasi iyo faragelintaasi ay siyaasad ku noqon karto mar walbana aniga hadalkayga waxay ahayd guddiyada oo madax banaanaada oo howlahooda si madax bannaan u qabsada waa qayb muhiima oo ka mida doorashada laakiin guddiyada oo mar walba faragelin lagu hayo waa dhibaato doorashada wajahaysa marka yaa idin faragelinaya guddoomiye
walaali hadda su-aashaas muhiim ma aha hadda inaan dhahdo waa hebel iyo hebel laakiin faragelin badan baa jirta oo guddiyada banaanka uga imaanaysa taas unbaana muhiima in laga daayo dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xilkii ka qaaday xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka heer federaal waxaana xubnahaasi ka mid ahaa guddoomiyihii guddiga xuseen laki maxamuud xubnaha la eriyey waxay ahaayeen toddoba xubnood waxaana lagu eedeeyey in ay siyaasadda ku dhex milmeen guddoomiye laki ayaa v o e da u sheegay in guddigoodu ahaa mid dhexdhexaad ah balse faragelin iyo culays ay uga timid xafiiska ra-iisul wasaaraha tuhunka ku aadan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ee heer federaal waxaa saldhig u ahaa laba dacwadood oo guddiga loo gudbiyey kuwaasoo kala ahaa kursiyada ay sumadoodu kala tahay hob iyo hob gudoomiye laki waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad kooban ka bixiyo kuraasta la isku haystay iyo qaabkii ay go-aanka uga gaareen iyo qaabkii uu ku bilowday madmadowga soo galay dhexdhexaadnimada guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federaal
wallaahi walaalo haddaan kala horraysiiyo kursiga ra-iisul wasaare ku-xigeenku ku soo baxay markii aanu dacwadda ka qabanay muwadinkii loo jiray xuseen carab ciise oo aanu laba saddex maalmood maya laba maalmood markaa hayno waxaanu loo yimi tiam wasiiraa oo ka socday ra-iisul wasaaraha waxay nagu noo sheegeen in ay aanu kursiga ka noqonno dacwaddiisa qabashadeeda una sheegna dadka inaanu maxay aheeday kursigaasi buuxin asbaabihii ama karateryadii looga baahnaa dacwadda lagu qabto taas markay noolu yimaadeen annagu waxaanu ku nidhi kursigan waa wa wa waxaa la marinayaa procedurekii iyo nidaamkii dacwadaha loogu talagalay markuu dhammaystirto ayuun baanu u eegi doonaa kursigaasi habraacyadii la dejiyey masax buu ku yahay oo wuxuu istaahilaa in la celiyo mise wuxuu istaahilaa in la sii daayo adigu dood fara badan oo dhex martay halkaa qolyahaas aafkii waxaanu ku qancinay kursiga int in la raaciyo habraaci caadi ahaa sii baanu ku soconnay tii baanu ku dhammaystirnay kii baanan kursigaa kusii daynay marka runta laga hadlayo waxaa waxaa tiri wasiiraa noo yimid ra-iisul wasaaraha ka socda ma fariin toosay ra-iisul wasaaraha ka wadeen ma waxay kuu sheegeen inay ra-iisul wasaaraha wakiil ka yihiin mise adinkaa u qaatay wasiiro iska socday ahaayeen no no waxay ahaayeen maxay aheeday laba wasiir iyo nin la taliya ka ahaa xafiiska wasiirka iyaga ayaa maxay aheeday noo sheegay in aanay xag ahayn in la qabto in kursigan aanu sax ahayn inuu dhaawacay maxay aheeday sharaftii iyo karaamadii ra-isul wasaare ku-xigeenka in las in la celiye ay tahay ra-isul wasaaruhuna uu sidaa rabo
miyay ahaayeen wasiirada ku yimid waxaa wasiir cadaala ayay ahaayeen wasiir dube ma nin kale cumar dhege baa meesha marayay marka arrinkan culayskaasu culays ma ahayn qarsoon ma ahayn si cad bay noola hadleen laakiin nasiib wanaag annagu waxaan ku adkaysanaa inaanu nidaamkii aanu procedurkii iyo horaacihu aanu raacino waananu raacinay culayskoodana maanaan dhegaysan sidii ay xaq ahaydna kursiga wa wa wa wa maxay heday waanu dacwadiisa waa u qaadnay waana ku siiday aan usoo noqono marka hob lixdan iyo toddoba maxaa dhahay isagana kursigaas hob sixty seven markii aanu isaga laftiisa ayaama kooban haynay prime ministerka aniga toos ila soo hadlay wuxuuhi kursigaas waa in la celiya xoogaa markii doodu ay socotay aan kunahayn ra-isul wasaare ku celinaa kursigaas baaris buu ku socdaa baaristaas ilaa uu dhamaystirtana maxay eeday lamana celin karin lamana sii dayn karo in la celiya in la sii daayo waxay ku waxay ku xidhan tahay habba natiijada baarista ka soo baxda waan telefoonka xoogaa ka wada hadalay waxaanu isla qaadanay inaanu foolka fool u kulano xafiiskiisa xafiiskiisaanu ku kulanay markaana xafiiskiisa waxaa joogay wasiir dube iyo wasiiraal cadaala iyo ninka laada cumar dhegey iyo ra-isul wasaaraha laftiisa iyo aniga ayaanu ahay markaana oo afartaasoo jooga aniga la yeeray waanu tegey toddoba xubnoodoo guddida ka mid ihina way ila socotay markii hore anaa ku horreeyey sidii intiinbu laygu celiyey kursigaa in las in la celiyo waxaan ku kursiga maxaan ku celinaa kursiga baadhis baa socota baadhistaa socotana in laga hor dhaca maaha celinta iyo iyo sii daynta waa in baadhis la waafajiyaa maxaanu ku celinaa haddaan kursigaa in yar kuu sheego wax yar kaaga sheego kursigaas waxaa ku dacwiyayay nin la yidhaahdo nabadoon cali jeesto nabadoonku wuxuu lahaa kursigan labada da dacwadiisu laba qodob bay ka koobnayd uu noo soo gudbiyey kow waxaan ahay saxiixihii kursiga labo waxaa laygu celiyey anigoo oo dhuusan garab u socda oo arrinta kursiga u socda ayaa waddada nasiib buundi laygu celiyey labadaas ayaanu baadh oo dacwadiisu ka koobnayd annagu dacwadda waxna kumaanaan darayn wuu noo soo gudbistay dacwaduhu noo soo gudbisto waxna kama reebno labadii qodob baanu eegnay kow waxaanu baadhnay inuu inuu yahay saxiixe laba kun iyo lix iyo toban baa reference annaga noo ahaa habraacyada mar la siiye marka la eego oo waxaa habraacyada twenty twenty one laga waayo waxaa loo laabanayay referenceka twenty twenty sixteen waxaanu baadhnay labadii kun iyo lix iyo tobankii documentigii siidkii dhuusan mareeb ama guddigii hirgelinta doorashooyinka heer heer dowlad goboleed ayaanu eegnay waxaa noo soo baxay nabadoonkaasi inuu ahaa ergey codbixiyaa oo liiska ergadii wax dooranaysay uu kaga jiray lamber laba iyo toban waxaa noo soo baxday oo baadhista noogu soo baxday in labii kun iyo lix iyo tobankii hob sixty seven uu saxeexa ka ahaa ninka laado in la yahdo shide
mas-uuliyiinta uu guddoomiye laka sheegay inay culays uu uga yimid ee ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ka mida wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala v o e da oo la xiriirta ayaana weydiisay bal in ay culays saareen guddoomiyaha iyo guddigiisa oo ku aadan go-aanka gaarista kuraasta hob laba boqol soddon iyo sagaal iyo hob lixdan iyo toddoba walaali eedaas aada ii sheegtay in naloo soo jeediyey aniga dad aan ku jiro ma aha runtii eed salya raadle waa wax xaqiiqada ka fog shaqadeennana ma aha qaanuunkuna nooma ogola in aan muxuu ahaa guddiyo faragelino ama annaga aan uamarsano marka warkaasi war siyaasadaysan oo xaqiiqada ka fog waaye wax ka jiraahina ma jiraan marka ma u tagteen guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka adiga iyo wasiir dube iyo qofka la taliya ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha ma jirta dabcan guddiyada marar badan aan kulanay shaqooyin badan aan ku kulanay annagoo golaha wasiirada ka mid ah xafiiska ra-isul wasaaraha aan ku kulanay si gaar gaar aan isku aragnay laakiin ma jirto kulan aan annaga si gaara ula yeelanay oo la xiriiray kuraas ka tirsan muxuu ahaa golaha shacabka iyo cid kala midna arrintaasi ma jirto laakiin de inaan is araarki jirnay oo xiliyo kala duduwan aan siyaabo kala duduwan si ku talagala iyo si aan ku talagalahayn ba isku aragna way jirtaa laakiin wax ku saabsan kuraas oo aan ka wada hadalnay iyo shaqa annaga noo taalay iyo mas-uuliyad aan arrintaas u kala hadalno oo aan hayna midna ma jirto marka laga soo tageen xilkii laga qaaday madaxdii guddiyadan iyadoo qaabab kala duwan loo maray dhinaca kalena waxaa su-aale ay ka taagan tahay waxa laga yeelayo go-aamadii ay guddiyadani gaareen gaar ahaana tii kuraasta hob laba boqol soddon iyo sagaal iyo hob lixdan iyo toddoba maadaama eeduna ahayd in aysan dhexdhexaad ahayn oo siyaasadda ay ku dhex milmeen wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan al cadaala ayaan weydi waxa laga yeelayo go-aamada guddiyadan ay eedeeyeen ayna sheegeen inay siyaasadda ku dhex milmeen gaar ahaana labadan kursi
falastiin horta waxaa ra-iisul waaruhu uu muxuu ahaa tilaabada ka qaaday xubno kooban oo guddiga ka mid a ay ahaayeen ee guddiga oo dhan ma ahayn guddigu waa xubno aada u ballaaran inta aad og tahay xubnahaasna xubno maaragtay ka baxay anshaxii iyo nidaamka guddiga u yaalla ayay ahaayeen taas un baana muxuu ahaa qusaysay ra-iisul wasaaraha waxa ka soo hara ee la xiriira shaqada guddigu waxay leedahay habraac iyo qodobo sharci ah oo kusoo baxay heshiisyadii doorashooyinka iyo dabcan habraacyadii iyagu ay degsadeen marka sida ay u wajahayaan kuraasta iyo shaqada u taalla mas-uuliyaddooda iyo xilgudashadoodu shaqa muxuu ahaa ra-isul waaruhu faragelin ku leeyahay ama ay faragelin ku leedahay ma aha marka iyaga ayaa u madax bannaan waxa ay ka yeelayaan wax horeeyay wax dambeeyey midna laakiin shaqada dee dhacday waxay ahayd xubno guddiga ka mid ahoo oo nidaamka anshaxa ku xadgudbay waa la bedelay xubnahaas guddiga hadda waa dhan yahay iyaga ayaa shaqadooda u madax bannaan marka iyaga ayay su-aashaas ku habboonta beesha caalamka iyo waxgaradka soomaaliyeedba waxay ka digayaan dibudhaca doorashada oo sii dheeraada iyadoo weliba xiriirka hay-adaha u sarreeya dowladda gaar ahaana madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha uusan wanaagsanayn rofesor afyar cabdi cilmi madaxa macadka heritage ayaan ugu horreyn weydiiyey marka la ega khilaafyada jira iyo dibudhacyada soo laalaabtay waxa laga filan kara inay kasoo baxaan doorashada iyo suuragalnimada in xilliga la qabtay ay wax walba ku dhammaadaan wallaahi annagu waxaan qornay oo dhowr dhowr riboor oo iska iska isku xigxigaan ka daba qornay arrintan waxaanan noo muuqata guud ahaan inaysan si saxa wax ku socon doorasho lama dhihi karo inta badan waxaa dhacay waxay ahaayeen appointment ama qofka inuu maaragtay lasoo cayimo oo lasoo lasoo lasoo sheego saasay u badnayd haba haba dhacdee haddana xoogaa qabaa'ilkii iyo waxoodii in aada loo farafrayay marka annaga waxaan aada uga digaynay in waxaas inta lagu aada loogu talax tago ay ka dhalato natiijo lagu muransan yahay dabadeedna natiijadaas lagu muransan yahay ay keento in hadhowtii ay cunfi iyo buuq iyo dagaal iyo wax ka dhashaan marka annaga welwalkaas waa qabnaa riboorkii ugu dambeeyana waxaan ku niri ha laga hortago wixii aan ku talinay wax ka mid ah ama wax kolley un la mid ah ayay hadda ka soo baxay laakiin waxaas ka soo baxay waxay ka guntamaan dhaqangelinta ama ama hirgelinta hirgelinta ayaa lagu lagu qiimeyn doonaa arrintaana runtii waxaa mar walba lagala xisaabtamaya dadka oo madasha ah iyagaas ay ay aaba leedahay wixii khaldama toddobaadka ugu horeeya ee februari bisha soo socota waxay noqonaysaa sanad guradii koowaad ee muddoxileedka dhammaaday ee madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana quusii gaaraya oo dulqaadkoodu yaraanaya bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo muddo sanad ka badan ku celcelinayay doorasho dhacda oo wakhtigeeda lagu qabto shan iyo labaatanka februari ayaana noqonaysa wakhtiga hadda lagu ballamay ee la kala ogaan doono in wixii lagu heshiiye ay fulaan iyo in loo jihaysto dibudhac kale oo hoos u dhigi kara rajada laga qabo dowlad soomaaliya ka dhalata oo batasho dowladda xilligeedu dhammaaday ee hadda jirta
mahadsanid falastiin axmed imaan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil madaxweynihii hore ee puntland senator cabdiraxmaan faroole iyo doctor cabdiweli cali gaas oo boosaaso u tegay xalinta rabshadihii ka dhacay magaaladaasi ayaa soo saaray bayaan ay ku cadaynayaan in aan lagala tashanin go-aankii ay koob iyo tobankii bishan soo saareen shan ka mid a isinada ka mid ah isinada ka tirsan gobolka bari waxaa kaloo ay go-aankaasi shanta isinna ku tilmaameen mid aan wax u taraynin xasiloonida iyo wadajirka puntland warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo dirtay faadimo yaasiin jaamac koob iyo tobankii bishan janaayo ayay ahayd markii shan isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee puntland ay soo saareen qoraal si toosa ugu socday madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni kana koobnaan lix qodob oo ku saabsan xal u helidda xiisadda ka dhalatay xilka qaadista agaasimaha b s f iyo arrimo kale oo khuseeya dekedda magaalada boosaaso ayaa habeennimadii xalay waxaa warbaahinta lagu shaaciyey bayaan aan saxiixnayn oo ay magacyadoodu ku qoran yihiin ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharma arke madaxweynayaashii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole cabdiweli maxamed cali gaas iyo guddoomiyaha baarlamaanka puntland abwaan cabdirashiid waxaana bayaankan lagu dhaliilay go-aanka isimada iyadoo la sheegay inuusan ahayn mid khuseeya ergadooda islamarkaasna aan lagala tashan sidoo kale bayaankan ayaa lagu sheegay inuusan waxba u tarayn xasiloonida iyo wadajirka puntland waxaana dhinacyada uu khuseeyo loogu baaqay inay ilaaliyaan amniga magaalada boosaaso oo ay sheegeen inuusan gorgortan geli karin bayaankan oo mas-uuliyiinta qaarkood ay ku shaaciyeen baraha ay sida gaarka ah u leeyihiin ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo ku sugan dalka dibaddiisa waxa uu bartiisa twitterka ku shaaciyey in uusan bayaankan wax luga ku lahayn islamarkaasna aysan kala tashan ergadii uu ka mid ahaa xaaladda boosaasana wuxuu ku tilmaamay mid u baahan baaq nabadeed waanwaanta nabadeed ee ku wajahnayd xaluhelidda xaaladda magaalada boosaaso ayaa waxaa gacanta ku hayay siddeed isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee puntland shan ka mid ah waxa ay hore u soo saadhay go-aan ka kooban lix qodob halka saddex ka midana ay ka aamuseen inay ka hadlaan ama ay wax ka saxiixaan go-aankan faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta doodda gaaban waxaa soo diyaariyey wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena doodda gaaban dowladda maraykanka ayaa afar iyo labaatan saac gudahood laba jeer hanjabaad ka soo saartay dibudhac mar kale ku yimaada doorashada soomaaliya maraykanka ayaa sheegay in uu tallaabo ka qaadi doono wax uu ku tilmaamay qaswadayaasha haddii aan la dhaqan gelin jadwalka ay soo saareen golaha wadatashiga qaran haddaba hadalka dowladda maraykanka wax saameyn ah ma ku yeelan karaa madaxda soomaalida waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qaybgalaya cabdulaahi axmed bulxan waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo bara sare ustaad yaxye cali maxamed hadalka waxaa ku horeynaya cabdulaahi axmed bulxan waxay iila muuqataa labada digniinada ee afar labaatanka saaca ugu dambeeya maraykanka uu soo saaray inaysan waxba ka duwaneyn digniinihii hore uu soo saari jiray oo gaar ahaan weliba dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu usoo saari jiray siiba maamul goboleedyada oo qaarkood xataa weliba uu ku tilmaami jiray maxaa la yidhaahdaa inay mufsidiin yihiin ama carqalad ay ku yihiin doorashooyinka wax saameyn oo ku yeeshay ma jirin hadday ahaan lahayd xayiraad iyo hadday ahaan lahayd xayiraad safar iyo hadday ahaan lahayd xayiraad dhaqaale midna kanna waxay la mid tahay aniga kuwii hore uu soo saari jiray waxba kama duwana marka maraykanku waxaa moodaa dee waayihii ugu dambeeyey dhambuxiisa dhan inay afka kusoo aruureen us waxqabad uusan lahayn dowladda etoobiya oo kale oo hadda deersanala saameyn badan uu damcayo inuu gacmo gacmeeyo waxba waa uga suurtoobi waayeen akhiiranna waa aragtay dabcan waa waa dowladdiiu hadda la heshiiyey marka anigu waxaan is leeyahay maraykanku wax saameyn badan oo ku yeelan karo ma lahan dowladda soomaaliya cabdulaahi waa mahadsan tahay ustaad yaxye waa maqlaysaa cabdulaahi siduu hadal ku dhigay haye adiga dhankaada jawaabta anigoo ku tixgelinaya walaalkayga cabdulaahi bulxan fikirkiisa aniga fikirkaas fikir ka duwan ayaan qabaa oo waxaan leeyahay saameyn ma ku yeelan kartaa haa saameyn way ku yeelan kartaa waayo dalkeena iyo dalka etoobiya isbarbar dhigay isku mid maahan anaga dal hadda soo kabanayanahay dhowr iyo soddon sano kadib etoobiyana waxay ahaan jirtay dowlad intaan anaga aan khasnayn ayadu way dhisneyd way taagneyd dowlad awood leh oo anaga tahay ahaan naga wanaagsan ayay ahayd xaaladeedii xaaladeena marka waxa laisku barar dhigi karo ma aha dhan walba marka loo fiiriyo dhanka siyaasadii ahaan lahayd dhanka mucaaradka hadduu ahaan lahaa intaba wax laisku meel dhigi karo ma ahaan anaga saameyn waynagu yeelanee haddaan laga joogin laga waantoobin waxyaabaha qaarkood haye cabdulaahi axmed bulxan dowladda soomaaliya waa dowlad xor ah oo madax bannaan ma ahan wilaayo hoos tagta dowladda maraykanka qaraaraadkeeda iyo go-aamadeedu ayaduu u gaar yahay dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya waxaa ka dhexeeya xiriir xiriirkaas ka dhexeeya ma ahan in dowladda maraykanku ay waxay rabta ay u yeeriso madaxda soomaaliyada iyo hogaamiyashooda dowladda soomaaliya maraykanku dhowr jeeroo warqado hore oo wadan uu soo saaray wax isbedelna ma ay ka muuqan oo micnaha ma soo kordhin kuwaana waxay la mid noqon doonaan warqadihii hore oo ay soo saari jirtay sababtuna waxaa waaye dalka soomaaliya waa dal xor oo madax bannaan saaxiibo badanna leh oo aan keliya ku tiirsanayn dowladda maraykanka ee leh saaxiibo badan hadday dowladda maraykanka isku dhacaan dowlado kale ayay heshiis la tahay maraykankuna siyaasadiisii hore oo awoodda ku dhisneyd maanta ma jiro dowlado badan oo awood leh way jiraan oo saaxiibo laleeyahay marka aniga waxay iila muuqataa inaysan wax saameyn oo togan oo muuqata aysan ku lahaaneyn ay ahaan doonto un warkaas un afka baarkiisa markanna ustaad yaxye weligeeda way dhici jirtay saas isla mid ah laakiin tani taas waxay uga duwan tahay tan maraykan keliya maaha arrimaha doorashada ee beesha caalamka ah dhan ayaa indhaha ku wada heeyaan dhaqaalaha doorashada ku baxo beesha caalamka ayaa bixisa fa marka walaalkayga tan iyo maalintii maxamed cabdulaahi farmaajo arrimaha doorashada uu ku wareejiyey maxamed xuseen roble fa walaalkeena mas-uulka sare noo maqan abu karbaale oo ku-xigeenka united nationka ah ayuu maalin walba xogta la wadaagi jiray tan iyo maalintii lagu wareejiyey roble roble wuxuu qabto intuu ka baxay wixii soo kordho intaasoo dhan waxaas dhan way ka dheregsan yihiin marka tan waa wax bannaan ka yaalo wax maraykan keliya ku kooban ma aha asiga tan uu leeyahay maraykan soomaaliya ma ahan walaaya maraykanka hoos tegeyso waa run waa sax aniga midaas oo faraxsana soomaali weyn dhanaa wada qabto laakiin tan beesha caalamkao dhanaa indhaha ku wada hayso maraykan keliya ma aha
cabdulaahi mar haddii wax ka badan hal sano doorashada ay dhowr jeer dib u dhacday hogaamiyaasha soomaalidana ay isku mari la-yihiin in dowladda maraykanka oo ka mid ah dowladaha taageera soomaaliya ay hanjabaad soo saarto maxaa diidaya
dhaqano waa mahadsan tahay dowladaha soomaaliya deeqda siiya inay ka hadlaan arrimaha doorashada ee dibudhaca weyn uu ka jiro muddada halka sano ah xaq bay u leeyihiinoo way ka hadli karaan cid diidan ma lahan laakiin dowladda maraykanka warqadaheedii ugu dambeeyey iska canaanta ahaa un baan waxaan u aragnaa annagu warqadihii hore ay soo saari jireen oo kale inay tahay haddii madaxda soomaaliyeed lagu cadaadinayo inay doorashadii qabtaan weliba doorashadu hadda maamul goboleedyada unbaa lagu wareejiyey iyo ra-iisul wasaaraha ayaga unbaana looga fadhiyay muddadii adiga afar iyo tobankii bilood oo ugu dambeeyey hadday marka ay qabanayaan oo ay ku canaananayaan dee dabcan canoontoodii warqadaha ahayd ay wax ka bedelayaan ficila dabcan waxbay ahaan lahayd laakiin maanaan uga baran
yaxya markaa fiiriso doorashadii oo dhowr jeer dib u dhacday mararka qaarna maamulada lagu eedeeyey in kushubasho ay meelaha qaar ka dhacday maxay tahay waxa u habboon soomaaliya inay qaado iyo waxa la fili karo mustaqbalka dhow
warqadan asiga uu leeyahay waa wax uun iska canaan oo ficila u bedela warqadaas baa dhalisay soomaaliya inay dib iskugu laabato raggii mucaaradka ayaga iyo oday dhaqmeedyadoodii madax isla galaan dib isku waansadaan oo banaanbixii maanta xataa ay ku balansanayaan inay baajiyaan rabshadihii iyo kutarkuteenadii farmaajo maadneedkiisa waa dhacay vilada iskaga baxo madaxweynihii hore wixii o dhan hadda waa naga haray marka ugu dambeyn gabagabanadii gunaaladii waxaan leeyahay soomaaliya shirkadii ugu dambeeyey wuxuu soo idlaaday guulaan dhihi karaa guushaasa loo dhabagalo doorashada la daadahiyo dalkan ma u baahna dib in loo celiyo soomaaliyan dib laiskugu diro dib loo qaxiyo waxaasoo dhan hore aan uga soo dhirgnay horeha loo socdo doorashada loo dhabagalan leeyahay shirkaasi ah la dardaargeliyo intaasaa soomaaliya guula ugu filan ugu dambeyntii waxaan xalka soomaaliya u arkaa in doorashadaas ay noo qabsoonto muddada yar ee la cayimay afartan iyo shanta maalin ama afartanka maalin ah inay noogu qabsoonto madaxda soomaaliyeedna ilaahay uu qalbigooda isku soo alifo oo ay u midoobaan dhibkan ummadda haysto sidii uga bixi lahaa dhibka hadda noogu weynaan haystana waxaa waaye doorasho la-aanta iyo doorasho xumida iyo doorasho sugidda doorashadan aan sugayna muddadan shan iyo tobanka bilood ah in ay naga soo gabagabeeyaan ilaahayna uu dalka u jeediyo dhabo wanaagsan ayaan rajaynaynaa insha allahu mushkiladan haysataan oo soomaaliya haysataan ashdul mushkila waxa waaye khilaafka waaye khilaafkaasna ilaahay inuu naga baabi'iyo uu naga bixiyo ayaan rajaynaynaa intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa ibraahim xasan daandurey oo inoo haya jawaabihii su-aalihii caafimaad ee aad qabteen
ku soo dhowaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah dhaktar axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurrada neef mareenka iyo qaaxada dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa tbda t bda marka hore labaa loo kala qaadaa meelaha ay ku dhacaan sambabka iyo sambabka waxa ka baxsan sambabka waa naqaanaa waxa weeyaan t bda waxay ku dhacdaa sambabka wixii ka baxsan oo aan ka ahayn ciddida iyo tinta iyo ilkaha waa ku dhici kartaa t bda macnaheeda marka waxaa weyaan xubin t bda ee dhaafaysa ma jirto maqaarkay ku dhacdaa indhahay ku dhici kartaa lafay ku dhici kartaa qanjiraday ku dhici kartaa xubnaha jinsiga ama ama ragga iyo dumarka ay leeyihiin ay ku dhici kartaa meel ay dhaafayso ma laha aan ka ahayn intaas aan sheegay maxaa haddaba keena t bda ku dhacda sambabada tbda jerma keenay sidiisaba bacteria keento microbacterium la yidhaahdo bacteriyada qofka qof kale ayay ku nooshahay oo sambabkiisa qofkii waa qufacahayaa markuu qufaco waxaa soo baxahayo wax aad u yaryar oo ilmo qabataa indhahaas aysan qaban karin waxaa markay hawada soo galaan qofka kale ee u dhow markuu ku neefsado oo qaado haddii muxuu ahaa ay la socdaan jeermigii bakteriyada oo ilmaqabatada ahayd qofkii waxa weyaan habkii aan ka sheekaynayn hadda oo neef mareenka oo sanka ka bilaabanhay ilaa tegahay muxuu ahaa meesha ugu hooseyso sambabka eerka oo gala alveolka ayuu raacahayaa maruu sambabka dego ama haddii xubnaha ka sarreeyo kale hadduu dego hadduu muxuu ahaa dego dhuunta weyn oo taraakada la yirahdo hadduu halkaa fadhiiso jeermiga waa ka qaadi karaa qaaxo hadduu bronkiyaha tago wuu ka qaaxi karaa hadduu sambabkii tago wuu qaadi kara cudurkii meeshasuu ka qaadahaya markuu halkaa tago halkaasuu ku korahayaa replication ayuu sameynhayaa waa isbadinhayaa then qofkii markiis waa qufacahayaa markuu qufac bilaabo isagiina waxa weyan wuxuu soo saarahayaa jeermigii markuu jeermigi soo saara isagana dadka ay kusii fidinhayaan so waxaan waxaa cycle wareeg socda oo silsilad socotoo wareegayso oo qofkii qaado oo dad kale oo sii qaadsiinhayo qof kastoo dadkaa ka mid haddana qaado ee dad kale ay sii gaarsiinhayaan oo bakteriyada sidaas ayuu ku fidhayaa ayuu ku gaarsiinhayaa meelaha ugu badan oo lagu kala qaado waxa weyaan meelaha dadka ay ku urursan yihiin sida xeryaha qaxootiga sida meelaha kaamka oo dadka ku jiraan sida xabsiyadoo kale meelaha ciriiriga dadka ku jiraan meelahaas waxa weyaan meelaha ugu badan ama guryaha qaarkood xataa waxaa laga yaabaa hal guri inay ku nool yihiin labaatan qof saddex famili afar famili inay ku nool yihiin hal guri oo famili kastaba shan lix qof oo ka koobmo marka guriga waxaa isku soo hoyanahayo soddon qofaa kusoo hoyanaya labaatan qof labaatan iyo shan qof marka meelaha dadka saas ugu badan yihiin hal qof oo ka mida markuu qaado waxaa fududaanayso gudbinta ayaa fududaanayso si sahal ayay iskugu gudbin karaan dadka meesha ciriiriga hoo yar oo ku wada nool intaa waxaa dheer haddii meesha ay yar tahay ventilationkeeda ama hawadeeda ay yar tahay iyadana waxaa weeyaan factor kale oo zaa'idinayso ama fududaynayso kala qaadista cudurka meeshii xiran dadkiioo badan macnaha waxay sii zaa'idinaysaa in la kala qaado haddii meeshii iftiin leedahay qorax leedahay dabeel fiican leedahay waxay yaraynaysaa kala qaadistii laakiin haddii meeshii xiran tahay qorax aysan lahayn dadkii badan yahay waxay fududaynaysaa cilladahaas oo isku tegtegay in cudurkii uu si sahal oo ku fido cabdiraxmaan maxamed xuseen jooga muqdisho su-aashaa weydiinaya dhakhtarka waxay tahay cabitaanka sigaarka ama dhuuqitaanka sigaarka muxuu cudur sababa
cabitaanka sigaarka wuxuu sababaa cuduro badan uu sababaa laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sanbab ku dhaco ama faruuryaha ku dhaco ama afka ku dhaco ama dhuumaha neefmareenka ku dhaco waa cudur dilaa ah inta badan dadka ilaa boqolkiiba labaatan dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay waxay qaadaan kansarka ku dhaco sambabka ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ay qaadi karaan marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aada u fog dhibaatooyinka uu keeno ilaa haddana socoto mxuuaha dhibaatadiisa waxaan muxuu ah anoo ka faa'iidaysanahay fursaddan aan dadka aan oga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka maadaama uu leeyahay khataro aada u fara badan kansarka ka soko wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca muxuu ahaa neefmareenka macnaha anaga markaan quficayn oo kale xabaa dhuumaha neefmareen galo xabkaa waxaan adeegsanaha silyar wax la yidhaahdo oo kor u soo bixiyo xabkii inuu kor u soo baxo mar qofka sigaarka cabo waxyaalahaas oo dhan wuxuu dilahayaa muxuu ahaa wuxuu dilahayaa difaacii uu samaysnaa neefmareenka inuu iskaga difaaco cudurada iyo jeermiga soo gelahayo markuu baabiyana qofki wuxuu u nuglaashanaya hadduu xataa kansar uusan qaadan wuxuu u nuglaanahayaa in uu ku dhaco muxuu ahaa u adkaysan waayo infection kasta oo sanbabkii soo gelahayo cudurada kaleoo aada loo qaado oo kansarka markii laga reebo waxa weeyaan cuduro chronic ah ama soo jiraan ah oo afka qalaad loo yaqaano la yidhaahdo c o p d loo yaqaano ayuu ayuu keenaa kaas oo qofka inuu si fiican u neefsan waayo inuu nolol fiican noolaan waayo in uu wax qabsan waayo waxyaalahaasoo dhan keeni karo markii kansarka xataa laga soo reebo waxyaalahaasoo dhan ayuu sababi karaa cabitaanka sigaarka intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa dr axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay daaweynta cudurrada neefmareenka iyo qaaxada barnaamijkana waxaa qabashihiisa gacan iga siiyey warigeenna muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan oyste intaan dhegaystayaal mar kale kulmi doono sidaa ayay nabadgelya
ibrahim xasan daanduray ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington goordhow waxaad dhegeysan doontaan hees dabacsan oo aan idinkaga soo xullay heesahaan halkan ku hayno hase haatee haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn dowladda maali ayaa arbacadii waxay ku cambaaraysay faransiiska diyaarad militari oo kasoo duushay ivory coast toddobaadkan bayaan uu soo saaray afhayeenka dowladda colonel abdule maayige ayaa waxa uu ku tilmaamay duulimaadka talaadadii ka yimid abijaan kuna socday magaalada gaayo ee maali xadgudub hawadeeda lagu sameeyey maayiga ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyey diyaaradda militariga faransiiska in ay demisay xiriirkii ay la lahayd maamulka duulista ee maali waxaana uu ku hanjabay cawaaqibka arrintani ka dhalan kara haddii ay dhacdadan soo noqoto isagoo sheegay in dowladda maali sida hadalka u dhigay ay diidi doonto wax kasta oo mas-uuliyada oo la xidhiira khataraha ay soo bandhigi karaan dembiilayaasha ku kaca dhaqamadan xogayaha guud ee neeto ayaa waxa uu sheegay in uu soo jeediyey fikradda ah kulamo xiriir ah oo lala yeesho ruushka kaasoo codsaday in la siiyo waqhtii uu ku soo celiyey jawaab isbahaysiga neeto waxay diyaar u yihiin in ay wada hadal la yeeshaan ruushka laakiin kama tanaasuli doono mabaadi'da asaasiga ah ma u tanaasuli doono madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee waddan kasta oo ku yaala yurub ayuu yiri hadalkaasina waxa uu magaalada brussels ugu sheegay saxafiyiinta maraykankana waxa uu soo jeediyey cunuqabatayn caalami ah oo dheeri ah oo ka dhana kuuriyada waqooyi taasoo qayb ka ah dadaalada ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda pyongyang taasoo ka dambeysay tijaabintii ugu dambeysay ee hubka nukliyeerka haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka daa'uud xanfar iyo heesta dheeho
kalay kalay dele de kalay kalay dele
codkaasi hallaasiga ee fanaanka daa'uud xanfar iyo heesta dheeho ayaan kusoo gebagabaynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada kusoo noqonayna haddii alla idmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo